halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah oo bisha nofembar ay tahay laba iyo toban sannadka labada kun iyo lixiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah saara cabdi axmed iyo xuseen barre aadan
dagaalkaas ka dhacay meesha layidhaayo caale wuxuu u dhexeeyaa laba milashiya beeleed oo walaalo ah dagaalkaasna wuxuu sal ku hayaa sida ay wararku lagu soo gaarayaan aan ka warqabno waxaana soomaalida ku magacawda caana qabiil dagaalkaas intay ku dabatayna allaha u naxariisto inta dhaawac wadeen leenahay dhimashadu ilaa afar qof baana laku sheegay dhaawacana ilaa lix qof baana laku sheegay
kaasi waxau ahaa macalin sugaal cali guuleed oo ka mid ah waxgaradka gobolka galguduud oo ka warramaya dagaal ka dhacay deegaanka yoocaale ee gobolkaasi io warbixin ayaannu idinka haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idiin haynaa warbixin ku saabsan ballanqaadyadii uu horay ugu dhawaaqay madaxweynaha la doortay maraykanka donald trump iyo sida uu hirgelin doono qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
banaanbaxyada ka jira gobollada dalkan maraykanka ayaa ah imtixaankii ugu horreeyey oo uu la kulmayo madaxweynaha la doortay ee dalkani donald trump madaxweynaha la doortay ayaa bartiisa twitterka waxa uu u adeegsaday in uu uga jawaabo banaanbaxyada looga soo horjeedo trump ayaa boggiisaasi twitterka waxa uu soo dhigay fariimo gaagaaban oo uu ku sheegay inuu ku bogaadinayo dhallinyarada banaanbaxyada dhigaysa jacaylka u qabaan waddankooda tallaabadan ayaa lagu tilmaamay mid uu rabo in uu ku dadejiyo carada ka dhalan karta doorashadiisa
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa geli doona safaradiisii u dambeeyey ee uu caalamka ku tago isagoo ah madaxweynaha xilka ka degaya ee maraykanka safarka madaxweyne obama ayaa la tilmaamay inuu noqon doono mid ka jawaabaya walaaca ay caalamku ka qabaan doorashada lama filaanka ah ee madaxweynaha la doortay donald trump oo isagu ballan qaaday inuu wax ka bedeli doono heshiisyada maraykanku uu hore u galay la taliyaha madaxweyne obama ee arrimaha nabadgelyada ben rods ayaa saxaafadda faahfaahin ka siiyey safarka ugu dambeeya ee uu madaxweyne obama gelayo madaxweynaha ayaa waxa uu tegi doonaa dalka gariiga ugu horreyn waxaana uu kabacdi uu gaari doonaa dalka jarmalka isagoo marka dambena tegi doona dalka birow halkaasi oo uu kaga qayb qaadan doono shirka dalalka qaaradda asia iyo kuwa ku yaala badweynta bacifica uga qayb qaadan doonaan isagoo la kulmi doona madaxda dalalka australia iyo weliba gaar ahaan madaxweynaha dalka china subax wanaagsan dhegeystayaakaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ugu yaraan afar qof ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka yoocaale ee gobolka galguduud faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha v o eda cabdilwaaxid macalin isxaaq dagaalka oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo yoocaale oo u dhexeeya balanballe iyo xeraale oo ka wada tirsan gobolka galguduud waxaana dirirtu ay salka ku haysaa aanooyin qabiil oo dadka deegaanku kala tabayeen macalin suugaal cali guuleed oo ka mid a culamaa uu diinka degmada cabuudwaaq ayaa v o e da uga waramaya dagaalka iyo khasaaraha ka dhashay waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun dagaalkaas ka dhacay meesha layidhaayo caale wuxuu u dhexeeyaa laba maleeshiya beeleed oo walaalo ah dagaalkaasna wuxuu sal ku hayaa sida ay wararku lagu soo gaarayaan aan ka warqabno waxaana soomaalida ku magacawda caana qabiil dagaalkaas intay ku dabatayna allaha u naxariisto inta dhaaw wadeen leenahay dhimashadu ilaa afar qof baana laku sheegay dhaawacana ilaa lix qof baana laku sheegay sida am ama goobaha caasaka haddaan la xiriirnay ama dadkii ku lug lahaa ama meelaha ka dhow aan la xiriirnay inta ayaana laku sheegay walaalo macano dhimashada macano ma garan inkastoo reer guuraaga xoolo dhaqatada ay xiliyada abaarta xoolahooda ula roob raacaan halkii xoolaha ay uga heli lahaayeen daaq iyo biyo haddana meelaha reer miyiga kulmiso waxaa ka dhaca dagaallo ugub ah ama kuwo kol hore la kala tabayey ha yeeshee diriirta yuucaale ku dhex maraysa maleeshiyaadka xoolodhaqatada ayaa salka ku haysa xurguf dadka deegaanku ay kala tabanayaan waa meel baadiye ah oo ay ku yaalaan baraago aan badnayn oo lagu biyo shubto ama waxa waaye iisheeg ay dab ka caddaan tuulo yarnaa ku taalla weeye horta waxaa jirtay dagaal nimadan maleeshiya dagaal dirirahaya beelahoo laba kun sagayo tobankii dagaal weyn oo ku dhex maray aagga karaa dagaalkaas oo aan heshiis hadda rasmiga laga gaarin laakiin intii ka dambeysay dagaalkaas habba qof baa caano qabiil loo dilahayey habba qof baa loo dilahayey ilaa maanta ugu dambaysa ay dagaalkaas u dhex maray dagaalkaas marka waxa weye wuxuu daba joogaa dagaalkaas hore oo weli waxaise oo rasmi ah oo labadaas beelota lasoo keenay qalinka lagu duugay inay heshiiyaan deegaankoodaas ka wada dhexeeya ay wada daaqaan miyigooda magaaladana ay wada joogaan uusan dhex marin baa dagaalkaas daba joogaa macalin suugaal ayaa dhinacyada ugu baaqaya in la joojiyo colaadda islamarkaana laga wada hadlo wixii dhacay
waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlaya afka culamaa udiinka degmada xaafaduwa dhammaan dagaalkaas in la joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho soomaalida waxa ay aan joognaa qarniga koob iyo labaatanaad waxaa ceeb ah ama foolxumo nagu ah in xilligan dagaal beeleed ama dagaal aana qabiil wax la yidhaahdo ay nagu soo laabtaan waxaan ugu baaqaynaa dadkaas ku dagaalamahaya deegaankaas lagu maaa lagu magacaabay yoocaale oo udhexeeya balanballe iyo xeraale inay dagaalka joojiyaan inay ilaahay ka baqaan in waktigan oo lagu jiro xilli khatar ah oo abaar ah oo roobka deegka la waayey in haddana dhig la daadiyo oo dadkii masaakiinta oo laga yaabay wax yar roob meel kuda isku yimid inay kala qaxaan oo kala cararaan ay kalifaysa dagaalkaas iyo dadkaas lalaynayo dadkaas dagaal waa isku lug leh waxaan ugu baaqaynaa ilahay inay ka baqaan xabadda ay joojiyaan dagaalka ay dad ka daayaan ay miiska dagaalka isku yimaadaan baan ugu baaqaynaa walaalamacan magarad cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal hal qof oo soomaaliya ayaa dhintay mid kalena wuu dhaawacmay gobolka ohio booliiska gobolkaasi ayaa waxa ay sheegeen inay baaritaan ku sameynayaan sababta keentay rasaaseyntaasi haddaba faahfaahinta warkaasi si aan wax badan uga ogaano waxaan goordhowta khadka telefoonka aan ku wareystay wariyaha v o eda cabdikaafi yuusuf aadan ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey bal inuu sharaxo sida ay wax u dhaceen
sahro dhalinyadan colombus lagu dilay waa laba wiil oo soomaali ah mid baa dhintay midna waa dhaawac oo isbitaalka grand hospital ee magaaladaani colombus downtownkeeda ama magaalada dhexdeeda ku yaala ayuu dhaawaciisa hadda lagu dhabiibaya midna wuxuu ku dhintay oo dhaawacii soo gaaray oo u dhintay isbitaalka montecarmel ama sancaana loo yaqaano oo asna aan ka fogeyn meesha dhaawaca iyo dhibaatadu ay kasoo gaartay labadan wiil oo soomaalida ah waa gartay marka yaa u geystay dhaawaca wiilashan maxays ahaayeen ayaga laftooda
sahroy wiilasha dhaawaca cidda u geysatay ilaa iyo hadda lama shaacinin hay-adaha ammaanka oo booliisku ugu horreeyaan way ka shaqaynayaan way baarayaan ilaa iyo haddana wax macluumaad ama warbixin ah oo ayna siiyeen oo ku saabsan ciddii ka dambeysay ma jirto keliya un waxay noo caddeeyeen inaysa cid hadda loo qabtay oo falkaasi loo qabtay aysan jirinin balse ay baaritaan ku hayaan wixii macluumaad oo dheeraada intaa la xirinaya saxaafadda iyo qoyska wiilashaanina ay la wadaagi doonaan waa gartay marka dadkii dilay ma lasoo qabtay inkastood sheegtay inaysa ilaa hadda booliiska wax faahfaahin dheeriya aysan ka bixin xataa ma la yaqaanaa oo wax la tuhumsan yahay xataa ma jiraan sahro kolle tuhunka iska guud oo iska jira waxa weeye waddanka hadda waxaa ka jira kacdoomo iyo banaanbaxyo fara badan baa ka jira magaaladan colombos oo hadda ku suganahay meesha isbitaalka hortiisa ilaa xala waxaa ka jiray dibadbaxyo looga soo horjeeda madaxweynaha hadda la doortay waxaa jiray dhacdoonooyin la xiriira oo dadka islaamka ah looga soo horjeeday walow booliisku mar su-aashaasi ay saxaafadda localka ah ay weydiisay ama maxalliga ah ay weydiisay su-aalahaas booliiska ay dhaheen ma caddayn karno inay arrintaasu ay arrintaas saameyn la leedahay ama ay la xiriirto ama arrin nacayb ama maaragtay midabsooc iyo takoorid la xiriirta ay tahay ma caddayn karno laakiinse waxay noqotaba dib bay baa laga ogaan doonaa waxaa laga warsugaya hay-adaha ammaanka ma jirto cid loo soo qabtay oo gacanta hadda lagu hayo ma jirto cid gaara oo lagu tuhunsan yahay ilaa iyo hadda meeshii baanu joognaa dadka la dhashay ama waaridka ah sahroy mar haddaan weydiiyey inay cunug ciyaalkooda ama wiilashoodaani dad ay dembi ka qabeen ama dad dhib kala dhexeeyey ama dad ay dagaaleen inay jiraan way ka gaabsadeen wayna ii caddayn waayeen in wax noocaasoo ka taa jirto laakiinse wixii waxaan ka ogaan doonaa warbixinta kasoo bixi doonta booliiska waa gartay wiilashan marka maxay ahaayeen ayaga laftirkooda magacyadooda ma la sii daayayse oo ma la yaqaanaa sahroy dhinaca booliisku wax magac ah oo kasoo baxay ma lahan laakiin de waad dareemi kartaa magacyada haddaan haysto maxamed cali waa wiilka dhaawaca ah oo yaala isbitaalka sancaana aweys kaasimna waa wiilka dhintay allaha unaxariistee oo soomaaliga ah labada wiilba waa laba wiil oo dhalinyaro ah oo ka hooseysa da-aada soddonka mid baa dhintay mid baa dhaawac ah wax intaas ama caruur ay ka tagay ka dhintay lama hayo ilaa hadda akhbaarta intaas ah maxay qaban jireen sahroy sidaan warbixinta ku hayo labada wiil ninka dhintay waxaa la ii sheegay oo dad ehladiisa ay ii sheegeen nin shaqaysta oo dhalinyaro ah oo weliba dawladda hoose ama sidhiga magaaladan colombos ohio u shaqeeya magaaladan colombos ohio buu ahaa sida la ii sheegay laakiin booliiska iyo sidaan kuu sheegayba wax warbixino ay soo saareen ama macluumaad dheeraada oo ama saxaafadda ama qoyskii wiilashaani ay siiyeen ma jirto sahroy waxaa xusid mudan meesha uu ku dhinteen wiilashaani oo lagu dilay in muddo laga joogo dhowr laga joogo ilaa lix bilood shan bilood ka hor lagu dilay wiil aabba soomaaliyeed oo lix caruura lahaa meel aan ka fogeyn meeshaasi oo laba boqol oo mitir u jirta in lagu dilay meeshaasi marka waana waxaad moodaa tii horetana ma ahayn wax la xiriira ama muslim nacayb ama midabtakoorid waxay ahayd wax iska dhacay oo la rabay in la dhaco ninkaana lacag laga dhaco kabacdina usaa ku dhintay tani matana taasoo kale noqon doontaa ma arrimahan dibadbaxa iyo waxaas bay la xiriirtaa ma wax kaletaa ilaa hadda ma naqaano waxaan ka warsugaynaa booliiska iyo warbixintuna siiyo
cabdikaafi yuusuf aadan oo goordhawata khadka telefoonka ee magaalada colombos ee gobolka ohaayo iigu warramaya halkaasoo laba qof oo soomaaliya midna lagu dilay midna lagu dhaawacay
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a donald trump oo ah madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka ayaa hore u sii shaaciyey intii uu waday ololihiisa doorashada inuu wax ka bedelayo amaba uu joojinayo heshiisyo heer caalami ah iyo kuwo heer gobol ah haddaba sidee ayay heshiisyadaasi qaarkood saameyn u yeelanayaan waxaa arrintaasi warbixin nooga diyaarisay sahra cabdi axmed intii uu socda ololihiisa doorasho qodobada ugu muhiimsan ee uu ka hadlayay ayay ahayd in boqolka cishe ugu horreysa xafiiska madaxweynaha marka loo doorto donald trump uu isagu kala diri doono heshiisyada qaarkood qaar ka midana uu dib u eegi doono heshiisyada kuwa ugu waaweyn uguna hadalhaynta badan haatan waxaa ka mid a heshiiska nafta oo ah heshiis ay ku midaysan yihiin waddamada maraykanka kanada iyo sidoo kale mexico dhowrkan wadan ayaa waxaa shirkadahooda ganacsiga yaryar iyo weliba malaayiin dada ay shaqaalahooda ka manaafacsadaan heshiisyada dhinacyadaasi u dhexeeya ee canshuurdhaafkiiyo ku salaysan soo kobcinta dhaqaalaha ganacsiga yaryar rofesor liibaan cabdulaahi cigaal oo ku sugan gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington waxa aan weydiiyey ahmiyadda heshiiska nafta uu u leeyahay dadka maraykanka iyo sidoo kale saameynta uu ku yeelan karo nafta waxay u dhigan tahay waxa weye north america free trade agreement waxa weye waa ganacsi isku furan oo isku furahaya saddexda waddan ee isku dhegan aan idhaahdo maraykan canada iyo iyo iyo mexico waxaa la seexay kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo sideedii waxaana bilaabay ronald reagan wuxuu dhaqan galay siddeetan iyo sagaalkii dhaqaalo badan baa ka soo gala ganacsigan waxa weye waxaa loogu talagalay isdhexgalka dhaqaalaha saddexdaa waddan waxa weeye ilaa iyo saddex milyan oo shaqaale oo maraykan ah baa dhexda ka baxaya haddii la damco in la joojiyo heshiiskan waxyaabaha badana dadku ay dhaneeyaan waxaa ka mid ah alaabaha maraykan lagu sameeyo wadamada canada iyo iyo iyo mexico waxay mar walbaba ay ay daneeyaan waa alaabahaas waxaa alaab keliya maaha la iibinahayo productska waxaa ka mid a tababarada ay bixinahayaan marka wadamada marka la yidhaahdo maraykan ilaa iyo conton state weeye soddon state baa ganacsi uu ka dhexeeya labadaa waddan sidoo kale shirkadaha yaryar ee ganacsigooda uu soo korayo iyo malaayiinka dadka ee ku dhaqan dalka canada gobolada qaar ka mid a ayaa waxaa saameyn weyn ku yeelan doona haddii ganacsigoodan meesha laga saaro ee heshiiska nafta xasan aadan hoosow waxa uu degan yahay magaalada edmonton waxa uuna ka howlgalaa wasaaradda batroolka ee dalka canada wuxuu iga waramayaa dhanka canada iyo saameynta uu ku yeelan karo haddii meesha laga saaro heshiiskan heshiiskaas hadalka uu ka yidhi donald trump uu saameyn dhanka dhaqaalaha ah dhanka bulshada ah iyo dhanka taariikhda labada dal uu aada saameyn xoogan ugu yeelan doono marka saameynta heshiisyadan ay yeesheen waxaa ka mid ah in shirkadihii maraykanka ee kasoo cararayay kow canshuurta badan ee dalkaas ka jira labo shaqaalaha lacagta badan la siiyo kasoo cararayay in qodobka ko i tobnaad nafta uu u fasaxay inay wadankay rabaan u guuri karaan marka shirkadihii maraykanka ka dhisnaa waxay qaarkood u guureen dalka mexico oo si ay u helaan shaqaalo mishaarka ay siiyaan uu aada u yaryahay marka taasna waxay dhibaato ku keentay shaqaalaha gobolada qaar ee dalka maraykanka laakiin canada shaqaalaha lacagta la siiyo waa un isla meeshii marka saameyn xoog badan dhankaas ma aha laakiin saameynta uu leeyahay waxaa la dhihi karaa haddii heshiiskan uu meesha ka baxo in canshuur boqolkiiba saddexa uu kusoo rogo alaabta ka timaada canada taas canada waxay u keeni kartaa khasaaro ugu yaraan soddon bilyan sanadkiiba haddaba heshiiska nafta oo keliya ma aha ee sidoo kale heshiiska kale ee dhinacyada canada iyo maraykanka saameyntiisa ku yeelan kara waxaa ka mid a transpacific partnership oo isagu ah heshiis ay ku midaysan yihiin labadan dowladood sidoo kalena ku salaysan arrimaha ganacsiga ka sokow taasi gudaha dalkan maraykanka ayaa dhinaca kale waxaa jiri doona sida uu sheegay madaxweynaha haatan la doortay ee aanan weli la caleemo saarin ee donald trump inuu dub eegis ku samayn doono arrimaha caymiska caafimaadka ee obama care si taasi la mid ah ayaa heshiiska kale ee cimilada adduunka donald trump waxa uu ku sheegay inuu yahay mid aanan wax badan ugu fadhinin maraykanka mar kale waa kan rofesor liban cabdulaahi cigaal isagu run ahaantii ma qabo oo ma aaminsana in hawadu ay wax badan isbedelhayaan oo kobaco dhaqaalahu wax u dhimahayaan wuxuu qabaa waxa weeye ra'yi ah in dad ganacsata ah xulufo ah inay ka faa'iidaysanhayaan arrimahan laakiin wuxuu aaminsan yahay climate changego dhibaatooyinka uu keeni karo wuu og yahay isagoo marnaba aanan ka tegeyn ogaanshahaas wuxuu rabaa inuu moor uu wax badan uu daneeyo uu xoogga saaro tamarta cadceedda laga helo ama hawada laga dhaliyo ama ha la yidhaahdo maaragtay tamarta solar panelska waxa la yidhaahdo hadda cusub oo yareynahaya qiiqa hawada yareynahaya marka loo isticmaalo awal waxa loo isticmaali jiray waxa weeye gaaska faraha badan marka wuxuu leeyahay asagu annaga waa inaan ka samirnaa ee waddamadan sacuudiga iyo gaasaska iyo wax badan aan isticmaalayno annaga waa isugu filannahay faakin wax la yidhaahdaa jira marka shidaal fara badan baa oo eegaaga waddanka maraykan heshiiskan ganacsatada yaryar ee nafta iyo sidoo kale midka kale cimilada adduunka wuxuu ahaa walwalka ugu badan ee dad fara badan oo ku dhaqan waddamadan waqooyiga ameerika ay qabeen waxaana tan iyo markii guusha donald trump ee soo baxday inuu madaxweyne noqonayo dalkan maraykanka ay ahaayeen kuwa ugu hadal heeska badan warbaahinta dalkan maraykanka aad ay umadsantay saare cabdixmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inoola socodsiinaysay halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haatanna dalka masar waddankaasi masar waxaa ka dhacay bannaanbaxyo lagu diidan yahay sicir bararka ka jira dalkaasi iyo guud ahaanba siyaasadda xukuumadda masar warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni
kumanaan dibadbaxyaal ah ayaa isugu soo baxay xaafadda harabka ee magaaladan qaahira iyo magaalooyin kale oo ka mid ah dalkani sida giiza aliskandariya bani suwayf baltiin suways iyo magaalooyin kale dibadbaxyaasha oo sitay boorar ay ku diidan yihiin sicir bararka iyo xaaladda dhaqaalaha ee waddankani ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku diidan yihiin dowladda uu madaxweynaha ka yahay cabdilfataax al siisi ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo rasaasta rabarka u adeegsaday qaar ka mid ah dibadbaxyaasha xalay ilaa iyo shalay ku banaanbaxayay qaybo ka mid ah waddankani magaaladan qaahira iyo magaalooyin kale oo waaweyn ayaa lagu arkayey gawaarida gaashaaman iyo ciidamo tiro badan oo si weyn u ilaalinaya dhismayaasha dowladda iyo fagaarayaasha waaweyn warbaahinta masar ayaa xaqiijisay in ciidamada amniga ay xirxireen tobaneeyo ka mid ah dibadbaxyaasha masaarida banaanbaxyadani ayaa loogu magacdaray kacdoonka dadka danyarta ahi kaasoo ay taageereen mucaaradka waddankani sida ururka aqwaan muslimiinka doctor cabdilfataax jiinow gacal oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey waxyaabaha keenay dibadbaxyada ka bilowday waddankani waxyaabaha keenay ee dibadbaxyada amaba soo orgoolisiiyey waxaa la odhan karaa laba arrimood oo ay ugu horreyso olole baryahan oo dhan soo socday oo ay ku daaqayeen kooxaha mucaaradka ee dalka ka jira iyo kuwo iyagu isku magacaabay dhaqdhaqaaqa danyarta iyo kuwa baahan oo baryahan oo dhan la diyaariyayay laga sii warqabay lagu sii daaqayay kun iyo tobanka tobnaad in ay kacdoonkan ama mudaharaadkan ay iman doonaan arrinta labaad oo loo fiirin karo ayaa waxa ay tahay xaaladda uu dalku marayo iyo ascaarkii wax lagu kala iibsanayo oo cirkiisku sii shareeraysaa sarifkii lacagaha qalaad oo laba jibaarmay dadkii aynan lacagtii waxba u bisinaynin laakiin arrinta kale oo jirta ayaa waxa ay tahay in ay dibadbaxyadan ay ku soo aadayaan xilli uu maanta bangigaas ogolaaday lacagtii labiiyo tobanka milyaar oo ay dowladda masar dalbatay si ay wax uga qabato arrimaha dhaqaale ee dalka ka jira tan iyo markii dalka masar ay soo wajaheen dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha waxaa dadka saameyn ku yeeshay sicir barar xoogan iyo dowladda oo kordhisay qiimaha adeegyada bulshada haddaba maxamed carab sheekh axmed oo ka mid ah aqoon-yahanka degan magaaladan qaahira ayaan weydiiyey heerka sicir bararka ee waddankani waxyaabaha ay sicir bararku uu ka dhashay waxaa ka mid ah waxyaabaha ay u yaqaaniin quuta duruuriga sida waxaa cunnadoo dhan ku saabsan sida bariiska sokorta saliidda sidoo kale khadamaadkii ay dowladdu u samayn jirtay shacabka isbedel weyn baa ku dhaca kor buu u kacay sida korontada iyo biyaha gaaska dabiiciga oo guryaha ku jira wax lagu karsado muwasalaadka caamka sida mitrowga basaska oo transportationka caamka waxaasoo dhani waxay qiimihii laba jibaar bay ku dhawaadeen dhinaca doolarku doolarku asaguna ayaamahan oo dhan wuu sabeynayey wuxuu ku dhawaaraday labaatan geni halkii doolar toddobiyo toban iyo bar sideed iyo toban baa la sheegaya xalay iyo maanta buusuuqyada ka ah bangiyada caadiga sida rasmigana waa toddobiyo toban marka sicir bararku waxay leeyihiin waxaaba laga baqayaa inay dhacdo gaajo xun ama waxa loo yaqaana majaacada arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan dowladda masar ay sheegtay inay hoos u dhigtay qiimaha lacagta geniga masaarida si ay deyn uga hesho sanduuqa lacagta adduunka sidoo kale dhowr bilood ka hor ayay ahayd markii dowladda masar kor ay u qaaday qiimaha adeegyada bulshada sida korontada biyaha iyo gaaska xeelleeryaasha dhaqaalaha ee dalkani ayaa ka digaya sii socoshada qalalaasaha dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda inay sii wiiqaan dhaqaalaha dalkani oo aan caga badan ku taagnayn xuseen saxnuuni v o a khahira
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aan ku wanaagsanno mid ka mid ah heesaha dabacsan ee subaxan saaka aan idinku talagalnay codkaasi fanaanka cabdulaahi boqol ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadada idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o tan iyo kulanta dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo sida sabiga hooyado canaha u siiso gabadhaisa